kulanto fayladho guunsadii ala ka dhowaada xubintii ganacsiga hiloon oo kale isinku barta intiisinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhaba dhugunsadii alawanto ganacsigeeg walibaa ka qaado doonaa sicirka maciishada iyo guutuldaruriga magaalada baydhowgeeg waila shalsiisadhay iyo dhiniga suuga hole ee magaalada tanbaydhabo eranto gobolka baahon oo ay shalgadiisan waila shalsiisadhay iyo dhiniga sarafka beesan oo ay shalgadiisangeeka magaalada baydhabo ila gobadahan waana kabiyahay mar kale kulanta fayladhugun sidii ala ka dhowaado xubintii ganacsiga goreynta jana ka bilaaliniyo suuga hore ee magaalada baydhabo gaaral bariimiga ee la dhoofiyogeeka magaalada baydhabo la sharsiisahay soddon milyan ilaa iyo labaatan sagaal milyan shilin soomaali iniga suguntisin la sharsiisahay gaaral dhoofiyow labaatan laba milyan ilaa labaatan kow milyan shilin soomaaliga iniga teersadin la sharsiisahay gaaral dhoofiyow magaalada baydhabo toban milyan ilaa sagaal milyan shilin soomaaliga gaalal goorageka magaalada baydhabo la sharsiisahay toban kow milyan ilaa toban milyan ishan boqol shilin soomaaliga dhiniga sugunteen la sharsiisaday todoba milyan ilaa li milyan shilin soomaali dhiniga teasteen la sharsiisaday shan milyan ilaa afar milyan shilin soomaaliga dheedula dhoofyogeka magaalada baydhabo la sharsiisaday toban kow milyan ilaa toban milyan shilin soomaaliga dhiniga sugunteen la sharsiisaday sideed milyan ilaa todoba milyan shilin soomaaliga dowlada dhoofyogeka magaalada baydhabo hel teersaga la sharsiisaa shan milyan shan boqol ilaa afar milyan shan boqol shilin soomaaliga dowlada goorogeka magaalada baydhabo la sharsiisaa afar milyan ilaa saddex milyan shan boqol shilin soomaaliga iniga suguntadan la sharsiisaa saddex milyan ilaa laba milyan shilin soomaaliga iran kale dhoofyogeka magaalada baydhabo la sharsiisaa laba milyan ilaa milyan sagaal boqol shilin soomaali iniga suguntadan la sharsiisaay todoba boqol ilaa lix boqol kun shilin soomaali iniga teersadan la sharsiisaay lix boqol ilaa shan boqol kun shilin soomaaliga idan kale gorogek magaalada baydhabo la sharsaa siyeed boqol ilaa todoba boqol kun shilin soomaali dhigun sugunti la sharsiisadahay shan boqol ilaa afar boqol kun shilin soomaaliga ilaalinta hildoofyogeka magaalada baydhabo la sharsiisahay laba milyan ishan boqol ilaa laba milyan saddex boqol shilin soomaaliga dhiniga sugunteen la sharsiisahay milyan ishan boqol ilaa milyan afar boqol shilin soomaaliga ilaalinta hildoofyogeka magaalada baydhabo heliteersaga la sharsiisahay sagaal boqol ilaa siyeed boqol shilin soomaaliga idaalinta lagorageka magaalada baydhabo la sharsaa siyeed boqoli konton ilaa todoba boqoli afarton kun shilin soomaaliga idaalinta lagorageka magaalada baydhabo hari sugunta la sharsiisaa li boqol iyo afarton kun ilaa li boqol kun shilin soomaaliga idaalinta lagorageka magaalada baydhabo hari teersaga la sharsiisaa li shan boqol iyo konton ilaa afar boqol iyo konton kun shilin soomaaliga hatanaba filan iniyo sicirka maciishadii guutuldaruriga magaalada baydhabo onoona waraysi laweenka kumida ganacsatada magaalada baydhabo ninku warbi ganacsigeeka magaalada baydhabo waa la shalsiisadaha siisan dareen weli bakti gudoonka jarna dukaanka daarusalaam oo kumida dukaamamka inta badan baqaashka nooya shirgadisalanku baradi oo inta badan baqaashkii nooya inka dambeysata dukaanka hindhooyinku muuqdan marka hore weli baa ka dhawaay idaacadda warsan gaaraan xubintay ganacsiga agaasimaha dukaanka daarusalaam marka hore ka dhaw idaacadda warsan gaaraan xubintay ganacsiga sidoo kale ciidanka maxasanto faysal xuseen ciidanka dhawo ka dhowaado bakhaarka daarusalaam maasha allah niyow saad argahay taclaab ciidan farac badan hayna kulley ha ka dhowaado bakhaarka daarusalaam naftirka sida dad argahay taclaab ciidan farac badan yaal walaadfadaas oo weydi
dukaanka daarusalaam inta kyaa dukaanka daarusalaam ee bakaala baydhawo xaafada isha kasoo horjeedka hormuud telecom
nooyaa wal islaka gadoomay niyow calaab ciidan farac badan halka gada sidoo kale bagaashka loorarka هذا يعني قيبت الكترونيك حتى يعني على بيد فرع بدن لك كذا اه بريسك سوا كلا بس هذا أرجع كلا تطلب دور اللي برا لكذا برك سوا كلا بعد شن دور اللورشي سكرتيا سوا كلا هاف كتمي لح دولار لورك صدي لم دولار سليديا نجرجانك تمي سقال دولار تم الله تمي كو سدحلان كرتون كلا بعد دور لكذا سوا كلا سدا أرجع تعانون داس دعانون وين كيوي إن شغل بهجي نورا onkor aniga ciidan farac badan ayaa lasoo dadarayta qiimasha bahjida lixdan doolaro nuurada sidoo kale yaa noqontay siyo doolar waaweynta sidoo kale argahayta baastadan hadda yaanyadan sidoo kale jili wiilia leerato mise doolara gadaan sidoo kale baakhriif alaab ciidan fara badan oo hadda shiishan haddana kooba neerob intan aan koob korno caleentani caleen kenya utan saad argahayta yan labaat iyo lix doolara gadaan sidoo kale tan nine nine ka yan tomishan doolari bara gadaan caleemoyin ciidan farac badan yaalaan bac madow sidoo kale labaatan ili doora lagada bac khafiiftana sidii dhom la saacli lama doora lagada kartoonkii dhon biskuudka sidoo kale aad argahayt kartoonkii konton doora lagada kulikoosal erakan kartoonkii konton doora lagada sidoo kale aad argahayt dhinaca todomiyo afar doora lagada xanjiyooyinka saad dad argahayt idan farac badan yitaan xanji strawberry la erhe soddon doora lagada sidoo kale taas xanji qari la erhe yan labaatan afar doolar gadaan iyada iyada faraa badan kulley alaabtan doolanta kowmauma ha abtaanada saad argahayd kan kanzel ere kan ismail ere iyadan shal duunyin ismaalka labaatan kow doolar gadaan kanzagan afartan doolar la gadaan iyadan farac badan abtaanada sidoo kale fiintidiyan dhowr nooc ku koobanta naftirsheetan hadda nooc cusub oo kanzel ere labaatan lama doolar ay bara gadaan tii hore oo bariimad haytay fiintada hayteen labaatan sagala gadaan sidoo kale fiimta hom toler haw kala jeerta labaatan afar doolar la gadaan intaasaan koobayin fiintooyinka dacaska saad argahayta suni waaweyn kurtoonkiska eitisay doolar gadaan yareerkana lixdii afar doolar i bara gadaan tooshish ka argahaytay oo naftusha iidan fadabayin kan siyad lama siyada leere kurtoonkii sagaalii siya doolar la gada kaasi bolis dil leere kurtoonkii isuun may la gada boqol labaatan doolar la gada sidoo kale kaas afjaali leere toddobaatan doolar la gada sidoo kale tooshish badan oo iyada hadda oo iidan farac badan ayaalan hadda toolha kooler waqti dadku gaadado
haddii in dhaafta shaambada oo kale shaambooyinka sidoo kale aad argayta iidan fara badanyiin sagaal balqiisa dhayman shaambooyin iidan farac badan anta yaalan kortoomadii yoyon may la seeyay qolada han waaweynka soday siyo doolar la seeya kuwa yararkana soday lix doolar isku qiimo waay saadaad argahayta barfuumunkana farshay barfuumo cusubahayna aliisha shalis riishis barfuumo iidan farac badan ayaala saadaad argahayto carfisooyinka sidoo kale saad argahayto yaan kortoonkana melgada qontay siyo doora lagada yari wiin yartana sidoo kale saali siyo doora lagada hada alaab oo yacni iidan qiimo jaban haysan bulshooyintii bay dhowr ogtumay baan ka baaqi fadnay siyo ka digsida fadan daarasalaam sidoo kale muraayadooyinka aad aragahayto kortoonsha bay lagada afartan doora ilaa soddon iyo lix doora la shalgada sidoo kale saad aragahayto faynus hatama kumaran araawan adiba aragahayto faysal laahi xuseen hataa yani ninkii korontanka jarna caawinaad goone siano jarta sidoo kale qeybo iidan farac badan ayaal caanooyinka sidoo kale qeybta daawad hataa jarta saad argahayto yana walshal dhiman malagahayto daawad saad argahayto ibshilin brismol shilin and bain sidoo kale sunto daawo iidan sunto gaal haa sidoo kale smooyinkun saad argahayto iidan farac badanyin sunto sharoobooyinka xoola geela lisyaw walbadana sharoobooyin shan iyadiisu isweedayaan daawada okisti ilaa sidoo kale naaxinta والله قيب تصدم ويكو على دار بخارك دار السلام وشل دم وملا ومين قصد أرقى يتد تنفاس كلين على رأ سو كلا توب سو كلا أم نبيش على رأ تنتمي كو دورا جدان توب سو كلا تمي لم دورا ربر فاس كلين تيان تمي لم دورا ربرو تاج سو كلا تمي كو دورا لجدا ومين كلا دن تحققوا ما ما إذا فرق بدنيان بس سو كلا هواش لوركي ولا فرتيشن دورا لجدا سو كلا بعد سوين نفسي إذا شل دبين صار أرقى إذا غير مكروني ويقابل دار إذا شل فرق بدنيان makaroniga qaybta sii doolaro hooma la raadtan sii doolar lagada sidoo kale makarooyinkaada aa sumunka saad argahayto noocyaal usugu qaybta hadda aad argahayto noocyaal usugu maqaarjibisa leera dirsan shayan tumi lam doolar lagada kortoon shayan lambool iyo afartan shan doolar lagada sidoo kale shukulaatooyinka aad argahayto intama kumaran shukulaato usugu hata bresti leera hata yaal intama kumaran noocyadan haddii iyadan cusubta شوكولاتوين كون أرجعت يعني شوكولاتة إيدن فرع بدن يالا شوكولاتة تفاني والبدن إيدن يالا بني شوكولاتة نعتي ولا برام شنا يسوي ذا سو كلا بتريرة بس هذا أرجعته منطقة لما دور اللي برجعان سو كلا بتريرة بس هذا أرجعته بكير سو كلا راو بغاش والمشال لبن سو كلا حيلك عانوين كعنكر باوين بلنا سو هذا أرجعته كرتوش يسون ما يلقى خمسة دولار kitaabka daarsaanta badan safar iyo inta ku kuwan نو ميل بدن على حقوقها إلى جينا إلى الدوي إلى مقدسه ميل بدن على تنوغين مع دادي على بدن ميل بدن كنسنا marka marka maanaa dadka ganacsatada baawareeytata oo kale ganacsiga inta badan dhibaato sinsan kula kulmaysa نو ما شاء الله marka koowaad نو فيصل حسين jidka iyada bol brown ku jira laakiin haduu wal hada cawsho dheer haduu sheegadaan mala ala tuuna dirsan fiicawaninka kooyt ka dheer hadan sheegaan mala alhamdulillah bulshada ka dhigansada hayta dal jibin meel buyo rogan meel lahayd ما شاء الله نيو هكا دواده ارفدي بخارك دار السلام قيم دمس iyo soo dhaweyn walbiyaale بخارك دار السلام هكا جيد ان شاء الله سوى كلامنا kaas waliba ay ku kumid ganacsatada magaalada baydhabo nin kulbiya seerka maayshad iyo guutul daruriga magaalada baydhabo way la sharsiisadahay inka dambointii tan ma bixiran inay iyo sarafka beesan oo shirkada singeeka magaalada baydhabo way la qabadahay waana ku biyahay onaana waraysi kula waalisada kaarka kumida sarafliyaalka magaalada baydhabo oo nin kulbi sarafka beesan oo shirkada sing geeka magaalada baydhabo way la qabadahay waana ku biyahay sarafkeeka may la qabadahay magaalada
taraf la milay saddex boqol oo boqolka doolar dhexintiisana la milay saddex boqol labaatan shan marka boqolka barka saqaalan qabashidiis bixintiisna boqol ku jiran soomaaliya sagaal labaatan shan doolar qabashadiis boqolki bixintiisna wayb waa labaatan lix doolar
boqolka kenya mane
kun kenya wayb waa laba boqol iyo toban qabashadiis laba boqol iyo labaatanna bixintiisa sarafka maalmo magaalada baydhabo soo galanta iidil aga dhaaf
yow intii idil hadhaaf doolarka iyada in yaraadino dadka doolarka iibsi lay kishbadaayan wal masarfadaayan taada awdiye maana doolarka sonkay beesada saamay korta leerkooda takumada maada beeso oo dheeriya dad saamayaas male ayba badana ayba dadkii lacagta sarfadaay iibsi isticmaalo galeen wal oo hata saraf oo saatay magaalada kushal dareerahay male idan yaraad sarafka dadku inka baaqeen sarf sheenan doolarka filin soomaaliya inta badan dadka dadaanu dadka dhibaanada intaas ugu jirta ماما ايوه ايضا فيلي ما شاء الله والله لا اسمه له بس ترى انت اوكي اللي كانوا جرتي
بس ترى انت كده مقعود عام بس بلانت ايوه ايضا مقعود لكن بس قال لك بدل لو ملت يلا لسنا جاي
gunuusiga waliba intaninka ka xubnantay ganacsiga isinku dhugnuusidaasin raadiya warsan ee magaalada baydhabo xubnanta ganacsigan waliba inta si toos isinku jeediyana faysal dhaayo xuseen